taa kaban halkaan sugan yahayd aan saxaafadda ugu yeedhnay runtii inaan muxuutagay dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaana bahda sports aan la socodsiino inaan magacaabnay xiriirkii kubadda cagta ee puntland oo muddo la sugaya runtii sida agaasimaha guud u sheegay xiriir kubadda cagtu wuu jiray xilliyadii hore puntlandna marka la yidhahdo xagga sportiska runtii sumcad weyn iyo karaamo weyn bay ku leedahay soomaaliya ciyaarihii ka dhacay tartamadii maamul goboleedada dhacay marmana laba jeerna ay dhaceen marnay muqdisho ka dhaceen marna ka dhaceen garoowe labada jeerba marna soomaaliya oo dhan waxaa koobkii qaaday puntland taasoo ahayd sumcad iyo sharaf runtii weyn oo u soo hoyatay puntland aan odhan karo waxaa sababu ahaa xil wasaaradda kow wasaaradda shaqada iyo shaqada iyo sportiska gaar ahaana xiriir kubadda cagta ee markaa jiray runtii oo dadaal iyo aqoon iyo xirfad ba u lahaa runtii inay puntland soo gaarsiiyaan heerkaas magacaasna ay u sugayaan kii ku xigay waxaan nahay puntland waxay usoo baxday finalka laakiin waxay gashay heerka labaad labada jeerba soomaaliya tartanku ka dhacay puntland runtii heer aada iyo aada u wanaagsan marna way qaatay marna heerkaas bay gaadhay oo finalka ayay usoo baxeen sidaa daraaddeed puntland marka la yihahdo soomaaliya waxaan u malaynayaa meesha la kunyayo xagga kubadda cagta maxay tahay ugu wanaagsan inay tahay marka waxaan usoo jeedinayaa aan doona inaan ka codsado xil kubadda cagta cusub aanu halkan hadda ku magacaabi doono iyadoo uu jiray dib u dhac magacaabidda xil kubadda cagta sababteedana ay lahayd sida agaasimaha guud uu sheegay isbedelo isbedelkii maamulka dowladda maxay tahay oo isbedelay sanadkii hore loo baahanaa hadda ka hor in xiriirkan la magacaabo in xoogaa dib u dhac u yimid dadka reer puntland iyo bahda sportiska ee puntlandna waxay si weyn u sugayeen oo u eegayeen in la magacaabo xiriir kubadda cagta si ciyaarihii sportiska ee kubadda cagta loo dardargeliyo runtii waxaa jira runtii dowladda federaalka iyo maamul goboleedadu xidhada kubadda cagta ama xidhir kubadda cagta ee federaalka ilaa heer heer maamul goboleed heshiisya ay galeen taasoo ahayd in xidhada kubadda cagta la magacaabo laba kun iyo sideed tobankii gobolada kale ama idhahda maamul goboleedada kale xidhadoodii runtii waa la magacaabay amanaya two thousand laba kun iyo sideed tobankii bishii sagaalaad laakiin xilligaas maadaama isbedel dowladeed iyo waxay soo fool lahaayeen dorashooyin iyo waxay ku jireen dowladda puntland in la magacaabo xiriir kubadda cagta puntland xoogaa dibudhac baa ku yimid runtiina si weyn ayaa loo sugayey maanta ayaa noo suuro gashay marka waxaan doonayaa sida wasiir ku-xigeenkuba ka dhaqaaji ka dhawaajiyey xubnaha aan kusoo sheegi doono inaan runtii la dardaarmo ay ogaadaan inay iyaga laga bilaabo maanta ay dusha ku sitaan ama ay dusha u riteen mas-uuliyadda aad iyo aada u ballaaran oo ah mas-uuliyadda sportiska puntland taas waxay ka dhigan tahay inaad sharaftii iyo magacii iyo karaamada puntland aad idinku dusha kuaad mataqaanaa maanta laga bilaabaad mas-uulkatiin runtii ciyaaruhu ay ka duwan yihiin waxyaabaha kale xidhiidhada dowlad goboleedya ayaa jira laakiin wasaarado badan baa ka jira wasaaradahaasina waxaa laga yaabaa inay xiriir leeyihiin laakiin ma jiro tartamo dhex mara wasaaradda maxay tay waxbarashada iyo wasaaradda maxay tay wasaaradaha waxbarashada oo kale ama wasaaradaha kale laakiin wasaarad sportiska wuu ka duwan yahay waxaa jira tartamo isreebreeba oo dhex maraya maxaa jirtay sportiska ama gobolada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka idinku marka waxaad mas-uul ka tihiin laba arrimood ko haddii aad ku guuldaraysataan meesha laydinka filayo inaad gaadhsiisaan oo meesha markii hore uu joogay inkastoo heer aad iyo aad u wanaagsan iyo meel fiican uu joogay sbeerska puntland oo u gaadhay sharaf iyo karaamo wanaagsanna oo iyo guulo wax ku oolana uu soo hoyey maadaama uu koobkii soomaaliyaba qaaday waxaa laydinka sugayaa ama dusha idinka saaran laba mas-uuliyadood kow mas-uuliyadda waa mid gaar ahaan dusha idinka saaran puntland in aad sharafteeda iyo magaceeda iyo karaamada aad huwan tihiin oo haddii aad maxay tahay maxay tahay aad guuldara timaado waxaa markaa waxyeela soo gaadhaysaa maxay tahay magacii iyo sharaftii puntland sababtaa marka tartan la gelayo dee tartankaas cid baa ku guulaysanaysa mana aha mar kastaba guushin adiga kula dhalatay waxaan leeyahay mar kastaba ilow ilow puntland waa inay guulaysataa laakiin way jirtaa in lagaa guulaysanayo laakiin sida loo kala dadaal badan yahay sida loo kala tababar badan yahay sida loo kala xirfad badan yahay iyo sida loo kala maamul iyo wacyigelin badan yahay ayaa guushuna ku timaadaa allah subxaana wa tacaala qofka dadaala iyo qofda iska fadhiya oo iska maaragtay isku mid maaha agtiisa kama aha laba qof oo mu'mina ama islaama oo labaduba ay tukanayaan ama ay maaragtay dadaalayaan ama ay jihaadayaan allah subxaana wa tacaala midka maxay tahay xoogga badan ama midka iimaankiisu xoogga leeyahay ayaa ilahay u almuminu alqawiyu khayru waxabu ila allah min almumin daciif qofka muminka xoogga leh ee iimaankiisu xoogga leeyahay wuu ka khayr badan yahay ilaahay xaggiisana uuga dhow yahay muminka daciifka marka haddii aynu isdhigalno de waxaa imaanaysaa in maxay tahay aynu hadhno ama magaceenna ay uxulima sidaa daraaddeed laga bilaabo maanta marka laydin magacaabo dowladda puntland iyo maamulka maxay tahay puntland idinka ayay isku kin hadlaynayaan guuldaradii timaadana inkastoo aanay ahayn ay waajib ahayn markasta inaad ku shaqaataan laakiin haddii guuldara timaadana idinka unbaa laydin soo celinaya waxaa laleeyahay ciidanka kubadda cagta ayaa maxay tahay dayacay oo kaalintoodii ka seexday haddii ay guuri timaadana idinka ayaa ammaanteeda iyo wanaaggeeda iyo guusheeda iska leh abaalmarinna waad ka helaysaan annaga iyo maxay tahay dowladda puntland madaxweynaha puntland shacabka puntland ganacsiyada puntland insha allah marka waxaan rajeynaynaa waxaan idin rajeynayaa idinka daalmayaa inaad maxay tahay intiina laydin soo xulay waxaa laydinku soo xulay xirfad waxaa laydinku soo xulay inaad tihiin dadka marka la yidhaha xagga isboortiga ugu aqoon badan runtii waxaa ku jira rag badan oo maxay tahay tababaro badan oo dibaddaa soo qaatay rag badan oo xulalkii hore ee soomaaliya maxay tahay ku jiray aqoon fiican iyo xirfad fiicanna leh taas markaan anugu la tashaday ka wasiir ahaan maxay tahay maamulka sare ee wasaaradda iyo khuburada isboortiska maxay tahay naadiyada maxay tahay jira in aada noqoteen ama idinka laydin xushay inaad tihiin dadka ugu xirfadda iyo aqoonta fiican ee maxay tahay xagga kubadda cagta marka waanu sikiin halaynaynaa haddeerna waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego aan magacaabo magacyada maxay tahay ama guddiga xidhi kubadda cagta hadda ka bacdi noqonaya maxay tahay maamulka xidhi kubadda cagta ee puntland waa si guddigani waa ku meelgaad runtiina waxaa laydinka baahan yahay waxaa laydinka bahan inaad gaadhsiisaan puntland aakhirka inay gaadho in lays doorto oo xil laga bilaabo kuwa idinka idinka dambeeya idinku xiga xil kubadda cagta idinka dambeeya inuu noo xil cag kubadda cagta ee lasoo doorto marka in aad shuruucdii iyo nidaamkii iyo habkii hadda laga bilaabo sportska puntland lagu hagi lahaa dhinac kasta hadday noqoto dhinaca doorashada iyo hadday noqoto dhinaca kale ee ciyaaraha intaba inaad idinku mas-uul ka tihiin iminkana waxaan akriyayaa maxay tahay warqadan hortaaba aan soo saaray maxay tahay insha allah shanta xubnooda guddiga ayaan hadda magacaabayaa markaa lix xubnood baa loo baahan yahay oo guddigu ka kooban yihiin lixda xubnood waxaa weye shan xubnood oo xil kubadda cagta oo ah xubnaha muhiimka iyo xoghaynta xoghaynta dib ayaanu kasoo sh- ka magacaabi doonaa kana soo sheegi doonaa hadda laakiin waxaan magacaabaynaa shanta xubnood ee guddiga ah markaa warqaddii ayaan idin akhriyayaa ku socota xiriir kubadda cagta ee soomaaliya og guddoomiyaha eh, ma- eh, xiriir kubadda cagta ee maamul goboleedada eh, og agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarash- ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda puntland og wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda puntland ujeedda magacaabis xiriir kubadda cagta ee dowladda puntland kadib eh, markaan arkay baahida loo qabo horumarinta ciyaaraha puntland markaana la tashaday madaxda sare ee wasaaradda iyo khubarada ciyaaraha markaan ogaaday inay muhiim tahay kor u qaadidda iyo tayeynta ciyaaraha kubadda cagta ilaa heer gobol degmo iskuul iyo jaamacadeed markaan ogaaday muhiimadda ay leedahay magacaabista xiriir kubadda cagta ee puntland waxaan magacaabay xiriir kubadda cagta ee puntland maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo tobankii bisha afraad laba kun iyo sagaal iyo toban iyagoo xilka hayn doona muddo hal sano iyo afar bilood ah Eh, anagoo tixgelinayna heshiiska maamul goboleedada ee wasaaradaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa jira heshiis lagu gaaray magaalada baydhabo oo ah xiriirkaas in la magacaabo 2018kii laba sanana ay jiraan marka waktigaas bay ahayd in la magacaabo xiriirkan laakiin maadaama dib u dhac uu ku yimid waxaan doon inaan la jaan qaadno oon ka dhigno in waktigaas ay magacaabeen xiriirkan in lala magacaabay isla markaana maamulada ku-meel gaadhka ah xidhiidhada kubadda cagta ee maamul goboleedada dhammaantood waqtigu waa hal mar ka dhammaado marka maadaama waqtigii la qabsaday ama waqtigii lagu heshiiyey dib u dhac uu jiray oo ay ka hadhay hadeerta eh, sanad iyo afar bilood magacaabistiinu waxay ku jaango-an tahay sanaddaa iyo afartaa bilood haddii alla ka dhigo xilkiinuna wuxuu dhammaan doonaa xilligaa uu ku egyahay labada sane ee lagu heshiiyey xubnaha ee guddiga ee la magacaabay magacyadooda waa sida soo socota kow maxamed cali ciise guddoomiye eh, cabdiqani cabdiraxmaan faarax guddoomiye ku-xigeen mustafa cabdiraxmaan xasan madaxa tartamada cabdixakiim siciid muuse madaxa farsamada xasan bare ducaale madaxa maaliyadda Eh, waad mahadsan tihiin Eh, intaasay ugu dhan tahay